kulan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab arbaca ah afar iyo tobanka bisha aktoobar sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin iyo falanqayn aan idinka hayna sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay iskiiska soobe ee magaalada muqdisho argagixisada maanta ma ahan mabda waa maxaa la dhahaa istaraatiijiyada ay ku laynayaan maxaa la dhahaa shacabka soomaaliyeed waa inaan annagana la nimaana se dowlad ahaan istaraatiijiyad ama farsamaysan oo looga hortegi karo argagixisada istaraatiijiyada ay wataan mid la mid ah waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja weylo wakhtan diriireed hadday weyla ololayso ragis wada wasiiriya rogaal waramadoo dhiig leh adoo waraf sidiisii rogow umal wareeraaye isagoo wajacay meel xun buu wagaleed gooyaaye markaas buu waraa rag u noqdaa weera lalahaay sidoo kale waxaad maqli doontaan dumarka somalilan oo ka dibadbaxay dil gabadh dhallinyaraha loogu geystay magaalada burco qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
mahadsanid mursal aqalka looga taliya dalka ruushka ee kriminalka ayaa sheegay maantoo arbaca ah in ruushka uusan wax heshiis ah la gelin dalka maraykanka si loo sii wado heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ee labada dal heshiiskaasi ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ee labada dal dhex mara waxaana ay arintaasi imaaneysaa xili maraykanku sheegay in horumar weyn laga gaaray heshiiskaasi heshiiskan xakamaynta hubka nukliyeerka ayaa waxaa la saxiixay sanadkii labadii kun iyo tobankii waxaana uu xadeynaya tirada madaxyada nukliyeerka qaada ee maraykanka iyo ruushka ay diri karaan waxaana heshiiskaasi uu dhacayaa sanadka dambe bisha februari saraakiisha maraykanka ayaa baraha bulshada ku muujiyay in heshiis lagu sii wadayo axdigaasi laysla gartay afhayeenka kriminalka dimitri bescof ayaa sheegay maanta in wax heshiisa aanan weli la gaarin inkastoo kriminalku rajaynayo in la gaaro heshiis wadajir ah si loo sii ambaqaado heshiiskaasi saraakiisha afghanistan ayaa sheegay maanta oo arbaca in laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca oo milatarigu leeyahay ay isku dhaceen gobolka dhinaca koofureed ku yaala ee helman waxaana shirkaasi la sheegayaa inay ku dhinteen sagaal qof oo diyaaradahan saarnaa dhinaca kalena maleeshiyaadka daalibaan ayaa weeraray fariisin ay leeyihiin ciidamada ammaanka ee gobolka ku yaala waxaana ay ku dileen tiro ka badan labaiyo toban ciidamada dowladda ah mas-uuliyiinta gobolka helman ayaa sheegay in labadan diyaaradood oo ah nuuca ruushka uu sameeyo ee m i oo daadgureynaya askar dhaawac ah labadiiba ay soo dhaceen magaalada naawa habeenkii talaadada magaalada ayaa waxaa xilliga ay diyaaradahani dhacayeen ka socday dagaal ay daalibaan kusoo qaadeen wasaaradda difaaca afghanistan ayaa xaqiijisay shilkan diyaaradaha waxaana ay ku sheegeen inay cilad farsamo ku timid markii ay kacayeen dagaal adag ayaa maalmahan u dhexeeya ciidamada ammaanka afghanistan iyo maleeshiyada daalibaan israa'iil iyo lubnaan ayaa bilaabay wadahadalla aan toos ahayn oo ku aadan murankooda dhinaca xuduudda badda maraykanka iyo qaramada midoobe ayaa dhexdhexaadinaya wadahadalladan oo ka bilowday maanta oo arbacaha xarunta howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobe ee magaalada nakhuura ee dalka lebnaan dhulkan lagu muransan yahay ee dhinaca badda ayaa ah sideed boqol iyo lixdan kilomitir oo isku wareega oo dhinaca badda militeraneanka ah labada dhinac ee israel iyo lubnaan waxa ay sheeganayaan lahaanshiyaha dhulkaasi labadan dal ayaan lahayn wax xiriir diblomaasiyad ah waxaana saraakiisha howshan ku jiraahi ay sheegeen in wadahadaladani ay yihiin kuwo farsamo oo aanan lagu raadinaynin in lagu caadiyeeyo xiriirka labada dal lebnaan waxay bartanka uga jirtaa xasarad dhaqaale waxaanay doonaysaa inay dhulka lagu muransan yahay ay ka samayso baaris shidaal si maaliyadda kasoo xaroota ay wax uga qabato dhaqaalaheeda liita ruushka ayaa isku dayaaya inuu xabajoojin dhex dhigo colaada ka taagan gobolka nakorno karabakh kaasoo muddo dheer ku guul daraystay in wax guul ah laga gaaro azerbajaan iyo armeniya oo ah labada dale isku haysta dhulkan ayaa isdhaafsanaya eedeymo la xiriira weeraro cusub kadib markii ay xabajoojin la doonayay in ay bilaabato sabtidii ay guul daraysatay waxay taasi muujinaysaa sida aysan labada dhinac diyaar ugu ahayn weli inay kasoo dabcaan heerka ay joogaan horey ayaa loogu guuldaraystay in arrintan lagu xaliyo qaab diblomaasiyadeed dagaalkan oo bilowday bishii sebteembar ayaa laga cabsi qabaa inuu sii ballaariyo colaada oo ilaa ruushka iyo turkiga ay kusoo darto sidoo kale dagaalkan oo sii socda ayaa khatar gelin doona wax dhoofinta badda kasbiyanka nakorno karabakh oo dadka degani ay u badan yihiin armeniyiin waxa uu ahaa gobol ismaamulo oo ku yaala gudaha azarbajaan xilligii midooda sofiyeed
aada iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysay aan ku bilownay saddex sanno ka hor maanta oo kale afar iyo tobankii oktoobar waxay u ahayd soomaaliya gaar ahaana reer muqdisho maalin mugdiyo muruga hambaarsan iyadoo uu ka dhacay iskayska soobe qarax weyn oo galaaftay nolosha ugu yaraan shan boqol iyo siddeetan iyo toddoba qof islamarkaana geystay burbur xooggan oo hantiyeed iyo dhaawac maskaxeed waxaana magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabado lagu xusayo dadkii ku nafuwaayay maalintan qaramada midoobay iyo safaaradda maraykanka ayaa iyaguna qoraallo ay soo saareen labaduba ku sheegay inay murugada la qaybsanayaan shacabka soomaaliyeed haddaba warbixin ee ku saabsan sanad guuradan saddexaad ee qaraxaasi waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga saynab abuukar maxamed ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo hadal ka jeediyey maanta munaasabad lagu qabtay tiyaatarka qaranka oo xus iyo duco loogu sameeyey dadkii ku dhintay qaraxii afar iyo tobankii oktoobar labada kun todobaiyo tobankii ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in shabaab ay adeegsanayaan istaraatiijiyad ay dadka ku dhibaateynayaan sidoo kalena dowladda soomaaliya looga baahan yahay in ay la timaado istaraatiijiyad farsamaysan oo looga hortegayo weerarada al-shabaab laguna soo afjarayo meelaha ay ku xiran yihiin argagixisada maanta ma ahan mabda waa maxaa la dhahaa istaraatiijiyada ay ku laynayaan maxaa la dhahaa shacabka soomaaliyeed waa inaan annagana la nimaana ase dowlad ahaan istaraatiijiyad ama farsamaysan oo looga hortegi karo argagixisada istaraatiijiyada ay wataan mid lamid ah waa garan karnaa meelay ku xiran yihiin meeshay rabtaba ahaatee in iyadana caqabadahaas oo meelahay ku xiran yihiin laga soo afjaro argagixisada inta badan hadda waa aragteen dhibabka ugu waaweyn waxay isticmaalaan gawaari gawaaridaas waa laga kireeyaa ama qof walaal aha siiyo ama qof maxaa la dhahaa ehel ah ayaa ayay ka soo qaataan marka waa inaan iyagana xoogga saarnaa oo gawaaridaas aan wasaaradaha dowlad ahaan aan xoogga saarnaa sidii gawaaridaas loo samayn lahaa maxaa la dhahaa center laga ogaado cidda kow laheed cidda labaad cidda saddexaad ilaa laga helo meesha ay ka timid arrintan si loo soo loo soo daba jaro ra-iisul wasaaraha oo tilmaamay in dowladda ay u howlgalayso xoojinta xiriirka ka dhexeeya ciidamada iyo shacabka ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay midnimo iyo in wadajir loo wajaho cadowga soomaaliyeed si loo joojiyo dhibaatooyinka dhacaya isagoo dhinaca kalena faray culammada soomaaliyeed inay gacan ka geystaan la dagaalanka fikirka qaldan ee xagjirka tan labaad aan rabo inaan halkan kasoo jeediy waxaa waaye culimadu ma dhahay way ka gaabiyeen laakiin xooggooda ha suu geeyaan siday u tilmaami lahaayeen argagixisada ooy xaqa uga sheegi lahaayeen ooy waxay aaminsanyihin uga sheegi lahaayeen ha adkeeyaan hana xoojiyaan taas ayaan culimmada ka codsanayaa dhinaca dowladda haddaan usoo jeesto waa run wax kasta horta waxaa ka horeeyo in aan aaminsan nahay dastuurkeenna sharciga islaamiga ku dhisan inaan aaminsan nahay in waxa na hagaayo oo na toosinayo ay diinta tahay diintana xiriirka nagu haayo shacab gudihiisa waa wadaadada oo ah xariga isku xira annaga iyo bulshada iyadana inaan xoojino waa muhiim waayo waxaa kaloo doorka dowladda ah in ay sare u qaaddo nidaamaynta iyo maxaa la dhahaa ka warqabka ciidamada amniga guud ahaan kuwa ku nool magaalooyinka oo ka shaqeeyo si tayadooda kor loogu qaado ay u gutaan si ay usoo ogaan lahaayeen ama usoo qaban lahaayeen maxaa la dhahaa dadka argagixisada ah waa in sare loo qaadaa
dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacday isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho waxay ahayd tii ugu xumeyd ee hal maalin dhacda taasoo ay ku geeriyoodeen dadka badan shan boqol oo qof islamarkaana boqolaal kale ay ku dhaawacmeen wuxuu ahaa qaraxii ugu dhimashada badnaa qaaradda afrika iyo kii ugu weynaa ee abid ka dhaca soomaaliya wuxuuna saameeyey qof kasta oo soomaaliyeed mid ka mid ahaa dadkii maalintaasi ka badbaaday qaraxii dhacay oo dhaawac daran uu kasoo gaaray hase ahaatee xaaskiisa ay ku geeriyootay ayaa weli xusuustiisa ka go-in wixii maalintaa dhacay magacay waa cabdulaahi cali maxamed meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiya waagii qarxi u dhacay alxamdulilah meeshaanaan ku lahaa sandaqad yar oo ganacsigaan iyo howshaanaan ku haysto kadibna qaraxaanaa dhacay oo dhibkaan iga soo gaaray gabadha aan qabayna horteedii fadhisay ee caano bukadaysa ayadana meeshay ku geedatay alxamdulilah haddana meeshaan fadhiyaa sida gacanta oo kale gacmaha madaxa dhabarka jirkao dhanba waa gubtay olacayseen ani markaas waxba kama ogi waa miirbeelay anoo dhaawacaa lay qaaday aligeeye meeshaa laga qaaday turkiyaa laga qaaday ankaraan joogay muddo labaiyo toban maalin kadib aan soo naaxay aan soo kacay muddo lix biloodaa ka soo wareegatay markaas kadib waa laysoo qaaday intaa lay keenay waddanka markaan kusoo laabtayna noo dhaawaca haddana shaqadiisii bilaabay meeshii haddana ciyaalkii nolol maalmeed ugu raadina nolosha walaa alxamdulilah kule aad waa dareemi kartaa awal laba qofaan ku wada shaqaynaya nolosha aan ku maaraynayo hal qof oo iga baxay maanta labada qof waxay qabanayaan maanta ani kaliya iyo hortaada cabdulaahi maxamed shirwac waxa uu guddoomiye uu ahaa guddiga taakulaynta gurmadka qaran ee loo xilsaaray taageeridda dhibanayaasha tirada dadka oo ilaa hadda aan annaga diiwaan gelinay waa sideed boqol lixdan iyo sagaal qofood shan boqol iyo labaiyo toban waa dhimasho laba boqol iyo sagaashan iyo shanna waxa weeyaan waa dhaawac toddobaatameye qofoodna weli waxa weeyaan lama sugin muxuu ah mataqaanaa inay meesha ku dhinteen iyo magacyadoodii iyo weli ma sugna waxaan u bixinay hubin dadka cabanaya waay guud ahaanna annagu waxaan la macaamilnay dad gaaraya saddex kun iyo toddoba boqol iyo afartan iyo sideed oo ay ku jiraan dadkii zoobe ee dhintay dhaawacmay agoontoodii dadkii hanti beelay iyo naasa hablotoo oo afar iyo toban beri ka bacdiyay isagana shilkii oo kale ka dhacay iyo xarunta akademiyada maaragtay booliiska soomaaliyeed oo iyaduna marka dadkaasi marka la isku jamciyo inta aan annaga u adeegnay waa saddexdaas kun iyo toddoba boqol iyo afartan iyo sideed waxaan kaloo u adeegnay caruur oo gaaraysa laba kun iyo iyo lix boqol oo markii dambeeto aan ogaanay qaar qaangaarahi inay ku jiraan markii dambe oonu hubinayna waxaanu soo baxday kun iyo shan boqol iyo afartan iyo toddoba agoon ah inay daryeel u baahan yihiin siihayaha wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka soomaaliya xamse saciid xamse oo ka hadlay sida dowladda soomaaliya uga jawaabtay musiibadii dhacday ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sameeyo hay-adaha ka jawaabista xaaladaha degdega ah si loo yareeyo khataraha musiibooyinka ka dhasha adduunko dhan waa leeyihiin maalmo xanuun badan waxaa loo sameeyaa xasuusta maalmahan oo kale si ay noogu noqoto cashar laga barto sida ay lagama maarmaan u tahay in aan xoojinno dowladnimadeena inaan noqonno dad ay taariikhdu baruurijiso waxna ka barta qarxii oktoobar waxaan ka baran karnaa si ay muhiim u tahay in aan qaran ahaan maalgelinno hay-adaheena ka jawaabista xaaladaha iyo aan yeelanno qorshayaal lagu yareeyo khataraha musiibooyinka goobta oo ah suuq iyo isgoys aad u mashquul badan meesha ay dhibaatadu sida aadkaa u saamaysay ganacsigii halkaasi ka jiray mar kale ayuu dib u soo noqday isagoo sidii hore ka qurux badan isgoyskuna waa meel saxmad xoogan ay haatan ka jirto walow ay muddo dheer ku qaadatay ganacsatada in xaaladda ay sidii hore ku soo celiyaan si kastoo ay ahaato saddex sano kadib dadka soomaaliyeed ayaa weli xasuusta dhibaatadii xanuunka iyo murugada badnayd ee ka dhalatay weerarkii argagixiso ee afariyo tobankii oktoobar labada kun toddobayo tobankii lala eegtay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho dad badan ayaa qaba in weli hay-adaha amniga aysan u howlgelin sidii dhibaatooyinka nabadgelyada ka taagan wax looga qaban lahaa walow ay ciidamadu dadaalayaan seenab abukar maxamed v o a muqdisho aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay seenab abukar maxamed oo muqdisho warbixintaasi nooga soo dirtay inkastoo ay yaraadeen qaraxyadii ka dhici jiray muqdisho ay kooxaha argagixisadu geysan jireen haddana waxa ay weli kooxda al-shabaab halis weyn ku haysaa soomaaliya waxaa maleeshiyada al-shabaab ay weeraro ku qaadaan xarumaha ciidanka waxaa kaloo aan meesha laga saarin halista amni ee ay ku hayaan muqdisho iyo magaalooyinka kale haddaba saddex sano kadib qaraxii afariyo tobankii oktoobar ee labada kun iyo toddobiyo tobankii maxaa iska bedelay amniga soomaaliya gaar ahaana muqdisho su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey cabdisalaam guuleed oo horey usoo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda nabad sugidda qaranka qaybta howlgallada haatanna ka faallooda arrimaha amniga ma u malaynaya soomaaliyan wax weynoo maanta la taaban karo ee ay ku tillaabsatay dhinaca amniga ama dhinacyo badanba haddaan ka fiiriyo dhinadhina dhinaca amniga hadda un kulli ka hadlaynahay wax weynay soomaaliya maanta ku tillaabsatay ma jirto wax kasto sidii ay u yaaleen maalintaas ayay u yaalin dhinaca militariga haddaad fiiriso iyo dagaalkan lagula jiray nimankan shabaab iyo argagixisada meelo badanoo waa todobiyo tobankii la joogay qaraxii toddobiyo tobankii oo dhacay afariyo tobanka oktoobar toddobiyo tobankii dhacay oo qaraxii ugu weynaaye ka dhaca soomaaliya ama dadadka ugu badan dada ku dhintaan dowladda soomaaliya dhul badan oo markaas joogtay ay heysatay ayay ka soo baxday taas marka waxaa la dhihi karaa amnigii sar ma jiro oo waxa isu soo tara oo amniga laga qabtayo ma jiro waxyaaba kaloo cajiibkaana waxay tahay maanta oo afar iyo tobanka octoobara dowladda soomaaliya especially hay-adda nisa waxay sheegeen inay inay qabteen waxyaabaha laga sameeyo qarax ama laga farsameeyo oo ku dhawaad siddeetan tan ah oo wax aad u tiro badan su-aashaan isweydiinaya marka waxay tahay oo la isweydiin karana waxay tahay maxaa isku soo beegay afar iyo tobanka oktoobar oo maanta ah oo ah maalin dee ummadda soomaaliyeed tacsiyu taallo dowladda soomaaliyana su-aalo badan looga fadhiyay inay ka jawaabto iyo inay soo inay sheegto un idaacadaha keliya ka sheegto inay qabatay wax intaas le eg maxaa isku soo beegay hadday jiraanse waa wax lagu faanay maxay usoo bandhigi laadahay ula wadaagi laadahay bulshada dabcan waxay ahayd inay booliisku soo bandhigaan nabad sugidda ha soo hesho xogta ama ha soo qabato laakiin booliisku soo bandhigaanay sidii dowladaan ugu timid haddaan idhaahdo hoos u dhac weynaa jiray oo runtii hoos bay u socotay soomaaliya wax weyn oo u saa'ida ma jiraan waa taa laakiin cabdisalaan sida dowladda iyo dadka wax falanqeeya qaarkoodba ay ku doodayaan waxay leeyihiin xoogaha qaraxyada iyo weerarada magaalada muqdisho gaar ahaan ka dhici jiray aad bay hoos uga dhaceen sidii ay ahaan jireen marka taasi ma muuqato miya
inta badan sida caadigaa nimankan qaraxyada geysta ee shabaab iyo waxa la mido ayagaa go-aansada markay qarxinayaan iyo meeshay qarxinayaan waa laga yaaba dibudhac inuu ku yimaado sababo farsamo dartood amaba dee ay u suurta geli weyso acces u waayaan ama geli waayaan eeriyaday rabeen dibudhac ku yimaado laakiin waktigay xilliga ayagaa go-aansada sida caadigaana waxyaabaha loo barta waxay ahayd saddex bilood ilaa lix bilood inay inay breeka qaataan waana inta ay wax samaynayaan leanna waxyaabahan la qarxiyo especially qaraxan baabuurta waa weyn lagu soo xerayo wakti dheer u baahanya yani taqriiban wuxuu u baahanya saddex bilood in lagu dhiso oo imkaaniyaadka iyo alaabtaas la isku keenaye aaladda wax laga samaynaya farsamadaas wakti dheeray u baahanta in baabuurkii la diyaariyo lana gaarsiiyo meeshii ou rabaan wakti dheeray u baahanta marka horta nimanku ayagaa go-aansada waktiga iyo meesha haddii ayna jirin marka wax ka hortaga iyo qaab looga hortegayo arrinta looga lagu xagaldaaciyey ama dee lagu celiyay haddaysan jirin ma sheegan kartid inaad sabab u tahay in qaraxii dhici waayo sababtan waxa weeyaan ninka kula dagaalamaya isagaa go-aan ka gaaray markuu kula dagaalamayana isagaa go-aan ka gaaray markuu xabadda kugu soo ridaya ama adhig kuu geysana laakiin haddaad adigu xagaldaaciso oo aad dhabar wareento oo aad awooddiisii wax qabatay oo aad wax weyn qabatay waa sheegan kartaa inaad sabab u tahay ama qayb ka tahay dhicitaanka dhicitaan la-aanka qaraxyada iyo iyo inay sidii sabab u rabeen waxu samayn mana jirto runtii ma jirto wax la qabtay ama laga horteg waa tahay cabdisalaan ugu dambeyn sida aad ka dhawaajisayba maanta waxa ay qabteen dowladdu ay sheegtay inay qabteen maadooyin culus oo ah kuwa wax qaraxyada lagu sameeya waxaana muuqatay in hay-adda nabad sugiddu si gaara maalmahan ay uga shaqaynaysa dhinaca amniga ka waran haddaad qiimeyn ku samayso guud ahaan awoodda xuuraan iyo howlgal ee hay-adaha amniga ee soomaaliya gaar ahaana hay-adda nabad sugidda ma muuqataa in waxoogaa ay tayadeeda ka badatay sidii hore
waxaan qabaa hay-adda nabad sugidda tayadeedu inay inay sidii hore kuxun tahay waxaan qabaa hay-adda nabad sugidda oo lafdhabar u ahayd amniga sugitaanka amniga magaalada muqdisho kaas ahaan magaalada muqdisho haddaan koonfurta soomaaliya muqdisho haddaan ka hadlo oo ah meesha xarunta dowladda soomaaliya ka arrimayso hay-adda nabadsuud waxaa jirta hay-ad muuqata maadaama booliiska tabartiisa aysan aad u badnayn waxay ahayd hay-ad muuqata oo ciidan leh oo awood leh oo dadku runtii amni marka laga hadlaya dadka una muuqan jirta kuna soo dhici jirta ciidankii alpha group la dhihi jiray maraykanku tababaray ama ama ama ama gaashaan intooda badan way kala dirtay dowladdan weliba bilihii u dambeeyaa la kala diray amnigii ciidankii amniga ahayoo nabad sugidda ahayoo soco jiran waa la kala diro ma joogaan wax booliiska lagu biiriy marka hay-adda nabad sugidda waxay noqotay xarun yar oo iska kooban oy ku shiraan madaxda hay-addu oo runtii cid kaloo adsias u lalaaray meel siyaasadda laga falanqeeyana noqotay ma jirto marka wax amni ah oo la dhihi karo maanta hay-adda nabad sugidda ku maqan ama jirta ama jirto marka olmost waa burburtaa la dhihi karaa way way dhammaatay wayna burburtay dib u kicin iyo dib u soo abaabulid iyo dib u dhisidayna u baahan tahay hay-adda nabad sugidda ma aha ma jirto maanta hay-ad nabad sugidoo lagu tasho waddanka kaasi wuxuu ahaa cabdisalaam guuleed oo horey usoo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda nabad sugidda qaranka haatanna ka faallooda arrimaha amniga waxaana uu iigu warramayey khadka telefoonka
haatanna dalka u k daraasad ay soo saartay xarunta shaqaalaha iyo shaqaalaynta ee dalka britain ayaa lagu sheegay inay saddexdii bilooda u dambeeyey ay kor u kacday tirada shaqola'aanta ee dalkaasi dhallinyarada da-dooda u dhexaysa lix iyo tobanka ilaa iyo afar iyo labaatanka ayaana la tilmaamay inay ugu badan yihiin dadka ay shaqola'aantu la soo diristay wariyaayaga cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada london arday kastaa marka uu jaamacadda ka qalin jabiyo waxa uu sugaabo waa inuu xoogsado weliba uu shaqo ku helo xirfaddii uu bartay laakiin sanadka koowaad ilaa ka labaad marka ay shaqola'aan ardayga uu ku gaadho ama uu ku waayo wixii uu bartay ma sahlana heerka shaqola'aanta u k ayaa saddexdii biloodii ugu dambeeyey kar u kacay afar dhibic shan boqolkiiba dhinaca kale dadka shaqada laga fadhiisinaya ee magdhow yar la siinaya ayaa halkii ugu sarraysay gaadhay ilaa sanadkii labada kun iyo sagaalkii xayiraadahan cusub waa xaqiiq in ay dad badani shaqadooda waayi doonaan maadaama oo la xidhay xarumo badan oo ay dadku ka shaqayn jireen daraasada ay samaysay waaxda shaqada ee ingiriiska ayaa lagu xaqiijiyey in shan iyo toban milyan oo qof ay shaqadii waayeen bilihii juun ilaa sebtembar laba boqol iyo labayo labaatan kun oo qofna shaqada ayaa laga fadhiisiiyey ismaaciil isman xuseen waa agaasimaha xarunta care for all limited oo ah xarun lagu caawiyo dadka shaqadoonka ah waxa uu iga warramay guud ahaanba sida xanuunka covid sagaal iyo toban uu u saameeyey shaqaalaha iyo shaqada wuxuu sababay dad aada u fara badani inay shaqooyinka ka fadhiistaan in dad aada u fara badan xafiisyadii laga xidho oo ay shaqa u tegi kari oo ay shaqo tegi kari waayaan iyo in dad aada u fara badan ay bilaa shaqo noqdaan oo ay magaragtay shaqa la-aani ku dhacdo wuxuu keenay oo kale inay dadku guryaha shaqadii ay xafiiska ka qabanayeen ay guryaha ku qabtaan taasoo dad badani ay dhibaatooyin badan kala kulmeen waxaa kale oo xanuunkani waddankan ingiriiska au aad u saameyn weyn ugu yeeshay in dhammaan la xidho goobihii la iskugu imanayey sida jardiinooyinka suuqa qii laga soo adeeganayey maqaaxiyaha shaneemooyinka iyo guud ahaan meelihii dadweynuhu ku kulmayeen dhammaantood in la joojiyo taasi waxay sababtay inay dadku ku koobnaadaan inay guryahooga joogaan keliya waxyaabaha daruurigaa uun sida cuntadoo kale ama daawooyinka inay soo qaataan xarumaha ay dadku shaqada ka doontaan waxaad ku arkaysaa dad badan oo safaf kale fogfog ku jira iyagoo la kulmaya shaqaalaha xarumahaasi ku sugan tan lafteeda dhowaan waa la bedelayaa oo waxaa la isticmaali doonaa internetka amaba online si uu qofku shaqa ugu raadsado dad badan ayaa jira oo muruqooda maala oo aan aqoon wanaagsaneyn u lahayn isticmaalka aaladaha internetka waa kan mar kale ismaaciil oo ka hadlaya siyaabaha ay u caawiyaan dadka shaqadoonka ah gaar ahaana dadka soomaaliyeed
guud ahaan soomaalidu waxay ka mid tahay dadka shaqala-aanta ugu ballaadhan xanuunkani ku keenay ka hay-ad ahaan waxaan ka caawinaa dadka soomaalida inay dalbadaan gunooyinka loogu talagalay dadka xanuunkani shaqooyinkii ka soo fadhiisiiyey in la siiyo oo si ku meel gaara loo siiyo waxaan ka caawinaa siday u dalban lahaayeen shuruudaha waxaan u sheegnaa looga baahan yahay inay buuxiyaan axmed waxa uu ka mid yahay dadka ay shaqaala-aantaasi saamaysay waa kan isagoo arrinkaasi ka hadlaya magacaygu waa axmed cabdulaahi oo ku nool wadanka ingiriiska gaar ahaan magaalada london wadankan sidii xanuunku uga dilaacay bishii saddexaad ee sanadkan shaqooyinkii way yaraadeen annagu shaqooyinkii ammaankeenu ka shaqayn jirnay way yaraadeen waayo baacmushtarigii ama dhaqaalihii baa hoos u dhacay saddex boqol oo kun oo dhallinyaro ah da-dooduna u dhaxaysa lix iyo toban ilaa afar iyo labaatan waa kooxda saddexdii bilood ee ugu dambeysay shaqaala-aanta ugu badan ee ay ku dhacday waa tiro badan runtii dalintan ayaa badiba ka shaqayn jirtay muqaaxiyaha meelaha lagu jimicsado ee jiimka loo yaqaano xarumaha dalxiiska iyo meelaha ay bulshadu ku kulanto wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan ayaa sheegtay in sharciga la horgeyn doono nin la sheegay inuu gabarh ku dilay magaalada burco warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle haweenka somalilan ee mudaharaadyada iyo banaanbaxyada ka digayay magaalooyinka waaweyn ee somalilan sida hargeysa burco berbera ceergaabo ayaa waxay dalbanayeen cadaaladda la horgeeyo ninka dilay marxumed ugbaad cali ee ku dilay magaalada burco fayse maxamed oo agaasimaha fulinta ee dallada nagaad ee haweenka somalilan ay ku bahoobeen ayaa u sheegtay warbaahinta fariin dheerna u dirtay xukuumadda iyo guud ahaan shacabka waxaanu aada uga tiiraanyeysanay oonu aada uga xunnahay dhacdadaa foosha xun ee ka dhacday burco iyo dilkaa loo geystay gabadhaa yar ee maskiinada ah haweenka reer somalilan maanta waxay baaq dheer u dirayaan xukuumadda somalilan uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan gobol kasta maanta way ka hadlayaan iyagoo tiraanyeysan waxaanay ka codsanayaan madaxweynaha in inantaa yar iyo golayaasha sharci dejintaba in inantaa yar iyo kuwii ka horreeyeyba cadaaladda loo mariyo ciddaa dhibaatada iyo falkaa foosha xun u geysatay waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha in xeerarkii maxay ahayday tacadiyada lagaga hortegayey ee maanta weli golayaasha dhex yaalla in sida ugu dhaqsaha badan loo meel mariyo si ay cadaalad u helaan caruurta iyo haweenka reer somalilan ee maalin walba dhibaatadaasi ay ku dhacayso madaxweyne baaqa baanu kuu soo diraynaa codsi baanu kuu soo diraynaa qaar ka mid a haweenka banaanbaxa ka qayb galay magaalada hargeysa ayaa waxa ay si weyn u dalbadeen in cadaaladda la mariyo cidda falkaasi geysatay waxaana ay ka digeen in odayaal dhaqameedku ay gudagalaan islamarkaana ay beela ka heshiiyaan arrintan waxaana ay tilmaameen in dhacdadan oo ku cusub somalilan ay tahay mid aanay haweenka somalilan ka hadhi doonin inta cadaaladda la marinayo ninka geystay dhacdadan dumar oo dhammi way ooyayaan ilmaxaawo gebi way ooyayaan ninka dilay ugbaad ninka dilay ugbaad arrin weeye ugub aan hore u iman waa arrin aan hore somalilan uga dhicin arrin weeye ugub oo aan hore u iman ninka dilay ugbaad sharigaa ninka qabadsiiya ninka waa wiigan oo joogta oo indhahayagu wax arkaan haddii aan la toogan mudaaharaad saliman meel baksanaad iyo sool iyo meel walba hargeysa lixda goobada somalilan waa taagan wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed ayaa u sheegay warbaahinta in sharciga la horgeyn doono islamarkaana cadaalad la marin doono ninka dilay marxumed ugbaad cali ee ku dilay magaalada burco arrinkaa kufsiga dhibaato badan buu inagu hayaa haweenkeennina maxaanku dhahdaa dhib fara badan buu ku hayaa muddo badan waa la maxaanku dhahdaay waa la rogrogaayey waa kan imika dee shalayta burcoo dhan baa laga mudaharaadaya inantii la dilay burcoo dhan baa laga mudaharaadaya qabiil qurigi uma mudaharaadayno waa burcoo dhan xaafad kasta oo burco ah waa laga mudaharaadaya haweenkii baa ugu badan waxa mudaharaadaya dhowaan waxaa go-aan laga gaadhay dowladeed in maxaanku dhahdaayey kufsiga la horgeeyo sharciga oo wax la yaree nidaamka ahee maneenada ahee sharafta dadka bahdilaaya ee inan la kufsaday ama dhibaato kale oo la sameeyey la odhanaya odayaal baa laga hadlaya diiniyanna waa xaaraan sharciyadana waa ku xaaraan sidaa la asligeed inagu wasaaradda daakhiliga qaynuunkaasaynu haynaa sharcigaasaynu haynaa cid allaaliya ciddii gursigaasi timaada sharcigaa la marinaya ayay loo fulinayaa sharcigaa la horgeynayaa halkaasay ka halkaasay ku dhammaanaysaa dadka doonaya in ay arrintaa sharcigaa jabiyaan ayaga laftooda tallaabo laga qaadaya tacsiyadeynaya inantaa sida xuna bini aadminimada xumada ah islaamka ka soo horjeeda lagu dilay ee burco ehelkeedii iyo qaraabadeediiba waan tacsiyadeynaya dhacdadan ayaa ku soo beegantay wakhti ay wasaaradda shaqogelinta ee somalilan hore uu sheegtay in intii cudurka coronavirus lagu arkay somalilan ay kor u kaceen tacadiyada haweenka ka dhanka ah iyadoo si gaaran ay u soo qaateen kufsiga iyo gudniinka hablaha khadar maxamed cakule v o a hargeysa
goordhow dhegaystayaal waxay noo soo socdood maqli doontaan xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunidu inoo hayso falastiin axmed iimaan
mahadsanid mursal aqalka looga taliya dalka ruushka ee kriminaalka ayaa sheegay maantoo arbaca ah in ruushka uusan wax heshiis ah la gelin dalka maraykanka si loo sii wado heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ee labada dal heshiiskaasi ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ee labada dal dhex mara waxaana ay arintaasi imaaneysaa xili maraykanku sheegay in horumar weyn laga gaaray heshiiskaasi heshiiskan xakamaynta hubka nukliyeerka ayaa waxaa la saxiixay sanadkii labadii kun iyo tobankii waxaana uu xadeynaya tirada madaxyada nukliyeerka qaada ee maraykanka iyo ruushka ay diri karaan waxaana heshiiskaasi uu dhacayaa sanadka dambe bisha februari saraakiisha maraykanka ayaa baraha bulshada ku muujiyay in heshiis lagu sii wadayo axdigaasi laysla gartay saraakiisha afghanistan ayaa sheegay maanta oo arbaca in laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca oo milatarigu leeyahay ay isku dhaceen gobolka dhinaca koofureed ku yaala ee helman waxaana shilkaasi la sheegayaa inay ku dhinteen sagaal qof oo diyaaradahan saarnaa dhinaca kalena maleeshiyaadka daalibaan ayaa weeraray fariisin ay leeyihiin ciidamada ammaanka ee gobolka ku yaala waxaana ay ku dileen tiro ka badan labayo toban ciidamada dowladda ah mas-uuliyiinta gobolka helman ayaa sheegay in labadan diyaaradood oo ah nuuca ruushka uu sameeyo ee m i oo daadgureynaya askar dhaawac ah labadiiba ay soo dhaceen magaalada naawa habeenkii talaadada israa'iil iyo libnaan ayaa bilaabay wadahadalla aan toos ahayn oo ku aadan murankooda dhinaca xuduudda badda maraykanka iyo qaramada midoobe ayaa dhexdhexaadinaya wadahadalladan oo ka bilowday maanta oo arbacaha xarunta howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobe ee magaalada nakhuura ee dalka labnaan dhulkan lagu muransan yahay ee dhinaca badda ayaa ah sideed boqol iyo lixdan kilomitir oo isku wareega oo dhinaca badda mediteranean-ka ah labada dhinac ee israa'iil iyo lubnaan waxa ay sheeganayaan lahaanshiyaha dhulkaasi ruushka ayaa isku dayaaya inuu xabajoojin dhex dhigo colaada ka taagan gobolka nakorno karabakh kaasoo muddo dheer ku guul daraystay in wax guul ah laga gaaro azerbajaan iyo armeniya oo ah labada dale isku haysta dhulkan ayaa isdhaafsanaya eedeymo la xiriira weeraro cusub kadib markii ay xabajoojin la doonayay in ay bilaabato sabtidii ay guul daraysatay waxay taasi muujinaysaa sida aysan labada dhinac diyaar ugu ahayn weli inay kasoo dabcaan heerka ay joogaan horey ayaa loogu guul daraystay in arrintan lagu xaliyo qaab diblomaasiyadeed dagaalkan oo bilowday bishii sebteembar ayaa laga cabsi qabaa inuu sii ballaariyo colaadda oo ilaa ruushka iyo turkiga ay ku soo darto
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysay haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
bulshada soomaalida ayaa sannadihii ugu dambeeyey si aada u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee facebooka oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwo laga dhiidhiyo haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi cali oo labaduba ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya qadar bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa v o a iyo walaalkii xasan qaafi qoysteba aad baan idinku mahad celinayaa sidoo kale saaxiibkii kale dooda igala qayb qaadanayana aad baan ugu mahad celinayaa intaa kadib walaal horta social media marka laga hadlayo wakhtiga hore iyo casrigan hadda casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin oo runtii aqoonta ka mida waxaa ka mida xidhiidhka waxaa ka mida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada oo iyadana runtii qayb laxaadle uu ka qayb qaatay markaan ka hadlayna aqoonta runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka ha loo mariyo whatsapp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida facebooka oo facebooka dad baa qoraalo ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii kaa qaadan lahaa waqti iyo lacagba kaa qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho waxyaabaha runtii aanu ka faaidnay anigu waxaan ka mid ahay dadka aadka u isticmaala ee ku haysta runtii faa'iidooyin fara badan haddii aan maanta diyaarinaya cashar waa inaan haystaa internet oo social media waa inaan isticmaalaa google ama maaragta wax la mida haddii aan rabo inaan la xidhiidho qoyskayga iyadoo aan lacag badan iiga baxaynin waa inaan isticmaalaa whatsapp ama wax la mid ah waxaa sidoo kale kamid a isbarashadii maanta anigoo muqdisho jooga waxaan baran karaa qof kasta oo maanta jooga geyga soomaaliyeed ama adduunkaba intiisa kaleba waxaan ku baran karaa wax weyaan bosishankayga jooga waxa waxaa ii sahlay waxa weeye waa social media khaasatan meelaha dadku ku xidhiidhaan sida facebooka whatsappka instagramka iyo twitterkaba waxaa jirta iyaduna inaan fikradahayga haddii ay quman yihiin oo ay qurux badan yihiin inaan kula wadaagi karo bulsho badan oo runtii maaragtay soomaaliyeed oo meesha doonaanba ha joogaane anigoo magaalada muqdisho jooga inaan aragtidayda iyo fikirkayga aan kula wadaagi karo marka walaal faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwo kaloo fara badanba wuu leeyahay haye cabdiraxmaan bismillahi raxmaan raxiim walaalkay xasan kaafi qoysta aad buu mahadsan yahay laanta afka soomaaliga ee v o a walaalkayga dooda igala qaadanayana isagana aad buu u mahadsan yahay haddii aan ka hadla dhibaatooyinka uu leeyahay social mediaha aad ayay u tira badan yihiin dhibaatooyinka social mediaha uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu gaab gala waxbarashadii soomaaliyeed ee ubadka soomaaliyeed baranayeen in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga abaaro social mediaha oo la adeegsada aaladda social mediaha iyadoo wax walba xumaan loo bedelayo in dalkii iyo bulshadii soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanaya aaladda social media dhibaatooyinku aaladda social media leeyahay waxaa kaloo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada joogo oo kala mashquulsan aan wada hadlayn oo midba mid kale wax kaga mashquulsan yahay caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa kamid ah qoys burbur fara badan waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin laba telefoon wada isticmaalay aan isla jeedin dhibaatooyinka ugu weyn ee social mediaha qaybtaas ayay kamid yihiin waxaa kaloo ka mid a dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuura lagu faafiya baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta soomaaliyeed waxaad arkaysaa iyadoo laga hordhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreeb lahayn awalka hore warbaahinta waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreeb meel loo raaco iyadoo aan lahayn ayada waxaa arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinacii wanaagsanaynta laga lexdo dhinaca xumaanta loo lexdo caqabadaha ugu waaweyn bay ka mid tahay social mediaha dhibaatooyinka la keeni kara waxaa kaloo ka mid a dhibaatooyinka social mediaha ardaydii jaamacadaha iyo ardaydii iskoolada iyo dhammaan iyagoo xiisadihii ku wada jira ayaysan xiisadihii qaadanayn waxay yihiin maqana jooge xiisadiina way ku jiraan mana joogaan galaaska dhexdooda caqabadahaasa ka mid ah dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhallinyarada soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social mediaha gaar ahaan tictok oo ardaygii isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya wax iskaga duubaya ku dhex isticmaalaya ku dhex cayaaraya caqabada ugu weyn ayaa noqotayba tictok in baraha bulshada ay si xun u saamayso qadar maxaa ka mida faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada kow waxaa ka mida walaal aqoonta waxa laga helaa aqoon baa laga helaa baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya si gaara facebookyada oo aan anigu khaasatan aan ku xidhanahay waxa ka mid ah xidhiirkii baa ka mid ah oo maanta waxaa kaaga baxaya kos yarbaa kaaga baxaya kos yarbaa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof maraykankii jooga oo faamilkaaga ah waa waxyaaba faa'iidooyinka aan ku hayna wey waxaa sidoo kale ka mida barashadii oo runtii maanta anigu waxaan ka mid ahay dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhallinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigoo maanta muqdisho jooga oo maanta deegaan hebel haddaad weydiiso waxaa laga yaabaa inaan garto weligay ma tegin waxaan ku gartay aan ku tegey waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacnihii ku xidhnaa social media ku xidhnaa kadibna aanu halkaa iska barannay ka wada xidhiidhnay waxaa ka mid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuqda qofka oo maanta waa ogay dalkeena mar hore imikana waan ku celinayaa dhibaatooyin baa ka dhacay kow ka yahay kobsiga waa awood loo isticmaalay in lagu difaaco kobsiga si loo ogaa si yacni in la ogaado dhibaatadaas inay dhibaato jirta tahay oo waddanka ka jirta waxaa lagu ogaado waxa weeye yacni isticmaalka social media taasaa waxay sahashay iminka xafiisyada dowladda oo kale maalin dhowtore waxaan maqlayay qoraal laga qoray oo runtii nin mas-uul ah uu ka soo qoray arrintii dee wax laisla ogaaday in arrin jirta tahay kadibna waxaa laga howlgalay sidii arrintaasi dee loo loo yareyn lahaa waxaasoo dhanba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin ee baraha bulshada ay leeyihiin waxaa ka mid ah sidoo kale beri dhawad waxaa dhacday covid nineteen cudur leedhaa baa dhacay Ee, macallimiintu waxay adeegsanayeen social media si ardayda aqoon loogu gudbiyo waa faa'iidooyinka uu leeyahay social media haddii aanay jirin waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay ahaan lahayd halis kale oo soo wajahaysa aqoontii bulshada soo wajahaysa waxaa jira macallimiin ee leh ee xarumo ama baraha bulshada kule beejaj ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta iminka haddii aan raadinayo oo kale ee, goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa keliya aan hadda bareer aan toos u u abaaraya wax wey waa social media si aan uga raadiyo inay goobtaasi goob jirsa tahay cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada maxaad ku sababaynaysaa arrintaas Een, xasan oo haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social mediaha aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a een, beri dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo dahi tacliinta sare dowladda dhexe ee federaalka soomaaliyeed markii ay soo saaraysa imtixaankai ardayda foonfoorada ama galaaska standarfoonka ee dugsiga sare adiga gobolka banaadir markii qiyaas ahaan la qaato sideed kun oo arday imtixaan ka dhacday wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo la yiri sababta ardaydaas u dhacda maxaa waay wuxuu ku sababeeyey in social media ay tahay gaar ahaan aaladda tiktok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u badnaayeen dhibaatadaas qayb bay ka ahayd labo dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii oo qofkii bulshada soomaalidu ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada borosees khaldan ama waddo khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhi loo geysanayo saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummadii soomaaliyeed iyo qaarnimadii soomaaliyeed lagu dilayo laguna jebinayo oo lagu niyad jebinayo lagu burburinayo wadankii marka dhibaatooyinka uu ku hayo social mediaha bulshada aad bay u badan tahay waxaad arkaysaa hooyo iyo aabbe iyo carruurtoodii oo gurigii joogto oo aan isla hadlaynin waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda u wacayso taraafika ku mashquulsan war hebelow hadday tiraa xataa aanan maqlayna aaladan u jeeda ama tiktok iska duubaya ama facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aaladda youtube-ka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya caqabadaasi waa caqabado kale waxaa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saamaysay waxbarashada dhinaca aaladda social media waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aada ama jaamacaddii aaday ka daahay isagoo jidkii ama waddadii ku dhex isticmaalaya aaladii hadday facebook tahay hadday tiktok tahay hadday snapchat tahay iyo hadday telegram tahay iyo hadday whatsapp tahay aan lasoo koobi karin caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada soomaaliyeed abaarayso ay kala kulmaysa aaladda social media waxaa kamid a waa facebooka iyo aaladan hadda cusub ee soomaalidu aadka u isticmaasho tiktoka la yidhaahdo facebooka inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada waxaad arkaysaa mas-uul soomaaliyeed oo sawirkaas inta lasoo qaata xumaan laga sheegay saan buu ahaa kan uu ahaa xumaanta meesha lagu faafinayo iyadoo aan la abaaraynin dhinaca wanaagsan waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan aan ku horeeyo qadar Een, xalku walaal wuxuu yahay ee, kow in dhallinyarada wacyigooga la koriyo oo la baro habsan u adeegsiga social media Ee, la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay ee, social media lana baro oo lagu training gareeyo Ee, inta badan ee, waxyaabaha keenaya ee, waxaa ka mida in dadku ay si xun u adeegsadaan waxaa ka mida ee, wacyigoogii baan weli korin waxay u baahan yihin wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan Ee, qofka biniaadam marka dhallinyarada caruurta markii iskuul- guryaha ay ku jiraan in ee, la tuso la baro ee, habka yani ama meesha laga abaarayo ee, yani fa- faa'iidooyinka social media inuu aqo- yani lagu tababaro inuu wax ka barto kow ee, inuu ku xidhnaado meelaha aqoonta ah ee uu ka raadsado oo kadibna lagu xidho la la baro qaabka looga faa'iidaysta la baro Ee, sidoo kale iyadana ee, in la sameeyo ee, maaragtay ee, wacyigelino ballaadhan oo dowladda iyo maaragtay iyo iyo bulshadaba la siiyo ee, lagana waxyaabaha qaar ee keenaya ee, burburka ama keenaya in habsame yacni sida tiktok oo kale imika tiktok oo kale ee, waxa badan ee, side effectisiisa badan ee, wadamada qaar waba iska controleenba Ee, taasoo kale ee, dowladdu inay soo jeediso siyaasad yacni ay ku controlayso oo maaragtay si ee, loo yareeyo faa'iidadaradiisa loo yareeyo marka waxaan qabaa horta bulshadana waxay u baahan tahay in wacyigeeda la koriyo oo la siiyo wacyigelin fara badan oo dhankaasi walaal ku aadan haye cabdiraxmaan dhankaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa xalku wuxuu yahay sida social mediaha loo xakamayn karayo waxa weye barta facebook la yidhaahdo ilmaha yaryarka ee hadda aalada social mediaha qaar ahaan facebook isticmaalaya in la xakameeyo ay dowladdu xakamayso in xumaanta lagu faafinaya la yareeyo oo la joojiyo gebi ahaanba bataatanba in wasaaradii isgaarsiinta iyo teknolojiyada ay qayb ka qaadatay inay xakamaysa aaladan social mediaha gaar ahaan facebooka iyo bartan tictoga waayo hadda xumaanta waxay u badanaysaa dhinaca tictoga waxaan jeclaan lahaa in isticmaalka aalada social mediaha loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar waayo cilmi badan ayaa ku duugan si loo helo cilmigaas badan waa in la yareeyaa xumaanta la faafinayo lagu faafinayo baraha bulshada waxaan ku talinayaa in facebooka sida dhinaca wanaagsan loo abaaro dhalinyarada abaaraysa dhinaca xunna laga xiro facebooka xaaladooda ay dhibaatooyinka ugu gudbin karayaan aaladan tictok la yidhaahdo haddii la isticmaalayana in aaladda si wanaagsan loo isticmaalo oo dadka waxa wanaagsan loogu sheego aan laga leexdo waxyaabaha xunxun intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi cali tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o da dhegaystayaal sida laga yaabo intiina barnaamijkan ku taxani inaad marar badan iga maqasheen tilmaamaha maansiyahanka dhabta ah uu eebba ku galladay waxaa ka mid ah awoodda wax ka dhaadhicinta qofka ama dadka ay markaas diiraddu u saaran tahay dadka ama qofka uu ku tashan yahay inuu ku soo rido waddada inay maraan uu la jeclaan lahaa lafihiisa hadduu wax u rabo iyo cid kale hadduu u qareenayo tala guud hadduu bixinayo iyo hadduu cid gaara la hadlaayo intaba waxay u dhowdahay in dadka dhagaysanaya uu si fudud laabtooda ku hanto in markuu maansada wax ugu sheego ay madaxa u raxaan wadana yidhaahdaan alla run badanaa ma kitaab qur-aan uu ka day hubkiisuna wax kale ma ahee waa judcyada dareentaabadka leh iyo erayada kuwa ugu saamaynta togan ee uu af soomaaliga ka doordoorto markaas baa laga yeelaa tale hadday soo jeediyaan aan waalkiisaga yeeleen oo markaas baa loo huraa wax aan cid kale loo hureen waase siday u badan tahaye mar walba arrinku caynkaas ma aha kolkol baa meerisyadiisa quruxda badani ay gabyaaga wax u gooyaan kolkolna dhaga owdan ayay ku dhacaan taasna aan ku tusaaleeyo laba gabay oo ay kala tiriyeen laba maansayahan oo isku waa noolaa labada midi waa salaan carabey ah intaan isaga soo horraysiiyo aan idiin mariyo sheekada la wariyey in gabaygiisa soo socda ay sabab u ahayd waxaa la yidhi salaan baa wuxuu doonay inan cawo dhooble la odhan jiray markaas baa la siiyey muddo kadibna siduu hidduhu ahaa wuxuu uu ka keenay yaradkii uu aabbaheed kula heshiiyey hase ahaatee markuu islahaa aroos iyo jaandheer laguu tuma mooye wax kale kuma hadhin ayaa laga curtamay faras geyigii la deganaa baryahaas caanka ahaa waa faraskii la odhan jiray wagan xile magacaasoo sidaan malaynayo ka raacay maalin inta fardaha reeraha la tartansiiyey uu boqol ka mid ah boorka ku reebay waxbase ma ahaateen hadduu isaga xiladiisa ku jiri lahaaye waxaa faraska lahaa abtigiiso reerka uu ka soo jeedo iyo kan ay cawa ka dhalatay ay waayadaas col xiiro xiira a ahaayeen danise waa seetee maalintii dambe ayuu u sodcaalay abtigiis xuseen islamarkiibana wuxuu weydiistay in wagan xidhe uu gacanta ka geliyo si cawo dhooble ay ugu soo meerto xuseen bay kolkaas tala ku caddaatay calooliyow baa galay ninka faraska ka doonaya abti buu u yahayoo inuu guddoonsiiyaa waa wax u eg dhaqankuna faraayo ha yeeshee markuu arrintii rogrogay ee uu ogaaday nimanka loo wadaa inay yihiin kuwii ay colka ahaayeen wayla noqon weyda in farasku uu fardahooda la foofo oo la mirto inkasta uu talankaasi ku weynaa haddana sida la wariyey waxaa jiray mar uu xuseen ku tashaday in salaan uu faraska u huro laakiinse waxaa iyana jirtay arrin kale oo aanu indhaha ka qarsan karin oo maxay ahayd xilliga ay colaadu jirto ama cid la ishayo duulaan laga filaayo tolku fardaha waa wada lahaa gaar ahaan neefka la og yahay in dagaalyahanka ku joogaa uu maalintaas ku ceelbixi karo haddii la biiqana uu ku badbaadi karo sidaa darteed buu xuseen arrintii wuxuu kula laabtay una bandhigay odayadii reeraha iyagiina waa siduu malaynaye waxay ku adkaysteen in wagan xili aanu marnaba gacantooda ka bixin kolkaas buu go-aankaas kama dambaysta noqday salaan uga tibixsiiyey wuxuu ku yidhi maandhow nimankaas aanu colka nahay intaad wagan xile u geyso aniga iisoo fuuri maayaane fardahaygu waa badan yihiine kii kale oo aad doonto ka kaxayso sida ku cad tixdiisa aan dhowaan marin doono go-aankaasi salaan uma cuntamin wuxuu ahaa go-aan uu liqi kari waayey markaas buu sidii laga filaayay xagga maansada u bayra si uu abtigiisa uga dhaadhiciyo talada tolka intuu ku gacan sayro inuu faraska ku soo wareejiyo wuxuu ku dadaalay qiimaha uu neefku leeyahay intuu hoos u dhigo inuu muujiyo siyaalaha fudfudud ee lagu waayi karo in bahal dili karo inta sambabada cudur kaga dhaco inuu u baktiyi karo inta la xado in meel uu ku dhibcay la waayi karo maalin fardaha la tartansiinayo inta bariiqdo in kol qura uu wadnuhu joogsan karo in mararka qaarkood ay dhacdo intuu wareero in ninka ku jooga uu la cararo dabadeedna uu is arko isaga oo ciidankii uu la dagaalamayay bartanka ugu jira wuxuu yidhi salaam wanaag ma leh xuseenow adduun la isku waalaayee haddaad farasku inuu weyn yahay iyo wehel aad moodayso waraabuhuba garab waa cunaa ama la waayaay weja cudurna waysaga dhintaa oo fadheen malege weydaaro gabanaa nin bari wiibsadaa garabe wacdi sabanna xoolaha mar buu weydku bixiyaay tol wiriiri galay geed wahdiyah ururka waayeelka wiglajeeda lagu toociyuu warisna boodaay kolba riijo lagu waabiyuu wadana xoormaay markaas bay wuxuustiyo cunaan haadda loo waray mar ay waranwariyiyo qayla timi wagan xil loo haysto oo weerar dhacay buu nin kale weligii fuuraaye weecweecsi gabanuu fudayd uga wareegaay weylooktan diriireed hadday weyda ololayso rag iswada wasiiriya rogaal waramadoo dhiig leh adoo waraf sidiisii roguu umal wareeraaye isagoo wajaqay meel xun buu wagareed gooyaaye markaas buu waraa rag u noqdaa weera lalahaay weji gacalo waysaga qabnaa shay kastoo wacane wax ku siiyayaa iyo xigaal igu waraysaaba haddaan walaxdu gurigiinna iman kuma wareersheene waa un wadyahan shay adduun lagu wayiigaaye kolna waari maayee abtow weris halay raacso nasiib darro salaan maalintaas wagan xileerray abtigiis kalama tegin haddana ninkii lahaa ma sii calfan waxaa la yidhi iyadoo aanu gabyaagu wax badanba abtigiis ka soo maqnaan ayaa reerihii col ku soo waabariistay markaas bay dhallinyaradii fardihii kuba mid xakamihii ku boobay midkood baa wagan xile oo hurda nadi ku jiiday kolkuu boodayna wadnihii baa go-ay halkii buu ku baktiyey waxay odhan jireen ileen gabyaabuu ahaaye ileen afkuleebluu ahaaye wagan xile gabaygii salaan buu eersadoo laga raacay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mar
kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
idaacadda galabnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo